بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kitaab alcadcima ayaynu ku dhex jirnay aakhirkiisa weliba qaybta sayidka baabu sayid ugaarsiga waxaanu ka qaadayna alxadiid asaabic watamaanuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo siddeetan iyo toddoba can raafic bni khadiij radia allahu canhu qaala waxau yidhi kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nabiga ayaanu la soconnay bidil xulayfa min tuhaama dalxulayfadaani ma aha tii madiino oo waxa weeye xajka laga xihan jiray ma aha ee waxa weye xagga iyo tuhaamo mid ku taalla waa meel kale magaceed waxa uu yidhi fa asaaba annaasu fa asaaba annaasa juucun gaajo ayaa dadkii haleeshay fa asaabuu waxay heleen oo waxa weeye ay heleen markaa dagaal baa la galay haniimay marka waxay ku heleen ibilan geel wa hanaman iyo ari وkاn النabiyu slى الlahu عalيh وali وaslm nabigana عalayh salatu salaam waxau ahaa fii ukhriyaati اlqowm dadka ayuu gadaal soo socday waxa weeye qeybta dambe oo ciidanka ayuu la socday leanna nabiga caadadiisa waxay ahayd inuu ciidanka gadaalkooda ka warqabo oo oo waxa weeye uu hadda kii hara iyo kii wax ku dhacaan iyo xaaladooda la socdo fii ukhriyaati اlqowm facajaluu way degdegeen wadabaxuu way gowraceen xoolay gowraceen ari iyo way gowraceen wa nasabu lquduur digsiyadiina dabkay saareen oo waxa weye dhergii dabkay saareen iyadoon marka xoolihii weli la qaybin oo khaniimadii la qaybin bay wax ka qasheen fa amara anabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waxau amray bilquduuri dheriyadii in la jejebiyo fa ukfi'at waa la waa la waa waa waxa weeye dheriyadii baa la daadiyey lama jejebine faugfi'at waa la afgembiyey oo hilibkii baa la daadiyey uma qasama sababta marka loo daadiye maxay tahay khaniimada ilaa la qaybiyo in wax laga cuno xaaraam wey ma banaana leanna waa khaniimo huluul bay noqonaysa marka taa waxaa ka duwan waxyaalaha wixii dacaam ah timir iyo waxa weeye maaragtay qudaar waxaasoo kale oo la cuni karo oo iska bisil macno male laakiin xoolaha lama qalan karo uma qasama waa qaybiyey haniimadii facadala waxa uu la mid dhigay casharatan toban facadala casharata min alghanam toban ariya waxa uu la mid dhigay bibaciiri neef geela marka baciir awrkaa la yidhahdaa lakin hadda waxaa laga wadaa neef geela marka dadkii markii xoolihii loo qaybinayey toban ariya iyo neef geela isku qaymo ah waxa uu yidhi fanadda minhaa baciirun ha fanadda waxaa cararay nadi waa cararay wey baciirun minhaa ay geelay waxaa ka dhex cararay baciirun neef geela cararay oo waxa weeye rartibaa cararay fa dalabuuhu waa cayriyeenoo waa dalbeenoo aad bay u cayriyeenoo inay soo qabtaan bay damceen fa acyaahum wuu noojiyeyoo iyagoo qofku markuu daalo wuu daaliyo waa qaban kari waayeen aad buu u dheereeyey wa kaana fi lqawmi khaylun yasiir fardo yar baanu wadanay buu yidhi oo fardo badan ma aanu haysan khaylun yasiir ayaa nala socday fa ahwaa rajulun minhum nin saxaabadii ka mid a ayaa waxa u soo foorariyey oo u soo hoobiyey waxa weeye bisahmin sahmi gamuunbu intuu qaatay buu ku ganay ratigii fa xabasahu allahu alle ayaa ku xabsiyey neefkiibuu meel buu kaga dhacay u dhacay markaa faqaala rasuulu llahi sal l slam kabacday qasheen kaasaa nebigu waxa uu yidhi inna lihaadihi albahaa'im xoolahaan bahaa'imtoo xoolaha eh awaabida ka awaabid alwaxshi macnaha nufra ayaa la yidhaahdaa macnaha buubka iyo did neefku markuu dido macnaha waxshinimaa ku jirta oo waxa weeye ma tababarna qaar baan marka tababaraynoo u didayo u cararaya sidaa waxshiga oo kale oo dameer ferowga iyo dameeraha xoolaha duurjoogta ah oo kale ugaarta oo kale ayuu u cararayaaye haddii aad adartaan saas oo kale famaa nadda wixii carara calaykum waxa weye idaka carara famaa nadda calaykum wixii idaka carara minhaa oo ka mid a fasnacuuhu bihi haakadaa sidaa sameeya hadda ninkaa sameeyey oo neefkii geela hadduu idaka cararo wax kale ku qaban weydaan xabad waa lagu dhufan karaa si uu waxa weeye markaas intuu u dhaco oo loo qasho ugaartana waa saas oo kale sidii waa la ugaarsan karaa leanna ugaar buu noqon qaala waxa uu yidhi qultu waxaan ku yidhi markaa nabiga waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innanaa annagu nalqii waxaan la kulmaynaa alqadda biri nalqi alcaduwa cadowgaan la kulmaynaa qadan biri ha walaysa macanaa muda mudug waxa weeye waa midiyaha oo bir ma haysano aan wax ku qalanno oon wax ku gowracno ma haysano afa nadbaxu ma ku gowracnaa bilqasiibi qasiib waxa weeye waa usha la kala jeexo oo qoriga markaa noqonaysa wax lagu kala jeexo inta qori la kala jeexoo kale ee af buu yeeshaa markaa wax ma ku gowracnaa oo waxa weeye xoolaha ma ku gowracan karnaa qori la kala jeexay iyo inta sidaa ugu mudaan buu dee markaa dhiiggii ka imaanaya faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa anhara addama wixii dhiigga daadiya anhara wixii maa anhara addama wixii dhiigga shuba wadakr wixii dhiigga shuba wadukira smu llahi calayhi loo loo qabtana bisimka ilaahay fakuluuhu cuna alla wixii dhiigga lagu daadiyo oo neefkii dhiigga haddii laga daadiyey bisimka ilaahna loo qabtay cuna laysa sinna wadifra laysa sinna waddufra laakiin wixiidan cunaynin waxyaalaha dhiigga daadiya laba arrimood wixii lagu qala la cuni mayo assinna wixii laf ah laf waxba lagu gawrici mayo sinnigu waxa weeye waa iligga iligga waxba lagu gawrici mayo laakiin sababta loo diiday waa laf weeye nebiga caddayn doonaa wixii ilig ah waddufra iyo ciddida wasauxaditukum waa idinka warramayaa can daalika arrintan labadaa waxa loo diiday ama asinu iliga miyaa fa cadmun waa laf wey lafahana waa la diiday oo jinniga muslimiinta ah ayaa hilib loo saaraa wa ama adufra waxa weeye ciddida miyaa fa mudda alxabasha xabashida ayay mud u tahay midi iyagaa ciddiyaha dheer dheer iyo ee ugaarta ciddiyaheeda waxyaalahaas intay ka dhigtaan oo qoraan bay waxa weeye wax ku gowracan jireen marka ha waafaqininay ee idinku waxa weeye iska daaye labadaas banaanka ka mara xadiidkan marka waxaynu ka qaadanaynaa oo aynu ka faa'iidaynaa inoo caddaynayaa kow marka ugu horraysa waxa weeye wixii saas oo kale wixii khaniimada inta aan la qaybin kitaab aljihaad bay ku imaan doontaaye khaniimada intaan la qaybin inaan waxba far la saari karin wixii laga isticmaalo waxa weeye dembi weeye lamana ogola ilaa la qaybiyo markii la qaybiyo unbaa la qalan karaa ama wax laga cuni karaayo oo qof walba wuxuu leeyahay la garto laba waxaynu ka qaadanaynaa ta'diibka uu nebigu adbiyey waxa weeye wuu ku ciqaabay saxaabadii in waxay karsadeen la daadiyo qofka imaamka ah ama madaxda ah hadduu arko inay khalad sameeyeen dadkii racyadiisi ah waa edbin karaa oo wax ciqaaba waa ku edbin karaa waayo saxaabadu ma ogeyn waxaan xaaraam tahay hadduu ohan wuxuu odhan kara nebigu inuu yidhaahdo mar dambe saaha samayne laakiin dheriyadii oo dhan baa laga daadiyey oo waxa weeye si ayna mar dambe ugu noqon saddex waxaynu ka qaadanaynaa waxa weeye inaan wax lagu gawri wax walba oo neefka lagu gowraco bir iyo dhagax iyo waxa weeye qori wuxuu doono ha noqda in lagu gawrici karo bishardi labadaas ayaan lagu gowracaynin sinni iyo waxa weeye ciddiya ciddi iyo waxa weeye laf wixii ah ayaan lagu gowracaynin culammadana waxay yidhahdeen lafta waxaa loogu diiday waxa weeye jinniga ayaa muslimiinta ayaa markay nebiga u yimaadeen oo sidaad weydiisteen ayaa la yidhi lafaha laydiin saarayaa cunto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in gaalada iyo mushrikiinta la khilaafo liannahu wixii ay wax ku gowracanayeen ayaa la yidhi idinku waxba ha ku gowracanine waxa weeye khilaafa oo waxa weeye ha ku gowracanina maadaama ay mudda alxabasha tahay haba ha ku gowracanina waay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ishtiraadu tasmiya wax walba oo la gowracayo isimka in loo qabanayo labadaas shardi baa neefka marka la gowracayo in bisinkana loo qabto wax dhiigga ka keenana lagu gowraco mar haddii dhiiggiina laga keeno bisinkana loo qabto markaa waxa weeye waa xalaal wey waa la cunay baabka ku-xiga waxa uu ku keenayaa baabu ladaaxi udxiyada aladaaxi jamcu jamcu udxiya wey waa xoolaha la qalo udxiyada maalinta xajka la qalo wey sharcanna waa bannaan tahay waxa weeye waana kitaabkana waa ku soo aroortay ilahay waxau yidhi fasalli lirabbika wanxar marka wanxar taas ayaa waxa weeye loo jeedaa udxiyada sunnaha nabigana calayhi salaatu wasalaam waa ku sugan tahay oo xadiidka soo socdaynu arkaynaa culummadana waa ku ijmaaceen inay tahay waxa weeye shareecada islaam ka mid tahay lakin waxaa la isku khilaafsan yahay ma waajiba mise waa sunne laakiin la iskuma hayo inay tashriic tahay khilaaf kuma jiro marka xukumkeeda ma waajiba mise waa sunne ayuu khilaafku ka yimide inay mashruuc tahay oo wanaagsan tahay wax isku khilaafay ma jiraan markay culummadu marka aada uga hadleenna inay sunne mu-akada tahay bay u badan tahay alxadiid athaamin wathamanuun bacda talaata mia saddex boqol iyo sideetan iyo sideed xadiidka can anas bni malikin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi daxaa rasuulu llahi sala allahu alay slam daxa annabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu ku udxiyaystay bikabshayni laba wan kabshi wankaa la yidhaahdaa bikabshayni laba wan amlaxayni oo dharan shayga waxa weeya idaha oo kale amlax waxaa la yidhahdaa neefka galaasha iyo waxa weeye maaragtay meeshaa salaanta ah diilinta cad iyo kuleh marka soomaalidu dharanna waa dhahaan galaal waa dhahaan gabal waa dhahaan intaba marka shay neefkaa dharan oo waxa weeye caddaanka kule wejiga ayaa la yidhaahdaa amlaxayni marka oo dhardharan qoobabkana way cadcadaadaan wejigana way caddaadaan oo diilin cad iyo xaba kaga taal leanna iduhu badanaa wejigu waa madowya aqranayni geesa leh waa laba markaa gaamuray wey markay wanku uu xoog yeesho oo si fiican u koro waa wanankan arafada iyo jarka laga dhigo weeye oo xoogga lahoo geesaha lahoo la dhoofiyo oo dadkuba ay waxa weeye ahmiga loo yaqaan kuwaas weeye ayaa la yidhaahdaa waxa uu yidhi marka dabaxahumaa nebigu waa ku gowracay biyadihi gacantiisuu ku gowracay wasamaa wauna isimka ilaahayna wuu u qabto bismi illaahi buu yidhi wakabara bismi illaahi allahu akbar buu yidhi wakabar waana takbiirsan wawadaca waxa uu dhigay rijlahu lugtiisa calaa lugtii nebiga ayuu waxa uu ku qabtay calaa saxaafihima waxa weeye calaa safaaxihima macnaha dhinacooda ayuu saa intu u saaray oo ku qabtay waa qofkii marka waxay kuu fududaynaysaa markaad saa ugu qabatay inta la jiifiyo ee gacanta bidixdana waxaa lagu qabtaa meesha macasha ah oo waxa weeye ayaa saa loo qabtaa dank ila midida halkaa hoosaa laga marinayaa lugtana waxaa laga saaraa meesha dhinaca ahoo ayaa laga saaraa lugta midigta markaasaa saa loo gowracaa marka waxaynu xadiidkan ka qaadanaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu udxiyadii sameeyey oo nebigu markaa madiinuu joogay udxiyadii buu sameeyey waxa uuna ka dhigay udxiyadiisii awalan mashruuciyat aludxiya baynu ka qaadanaynaa marka ugu horraysa culimmaduna waa ku ijmaaceen inay mashruuc tahay oo sunno wanaagsan tahay ayay culimmadu u badan yihiin qaarna waxay idhahdeen waa waajib waxaynu kaloo ka qaadanaynaa afdalka qofkii heli kara inuu sunnaha nebiga ku daydo oo laba wan oo aad u waaweyn oo fiican oo hilib fiican leh inuu qalo afdalku waa saas waa qofkii heli kara qofkaan heli karina adugu waa neef ariya ayuunbaa waxa weeye waajibku waa neef ariya inuu qofku gacantiisa ku gowraco ayaa wanaagsan haddii uu markaa gacantiisa ku gowricin oo dad kale u gowracaanna laa ba'sa bi wax dhibaataa male leannahu hadyigii nebigeennu kusoo marnay in waxa weeye oo cali bna abi taalib uu wakiil uga dhigay intii dambe marka saas ayaa wanaagsan marka waa jawaas way bannaan tahay inuu qof kale ku gowraco laakiin adigu inaad gacantaada ku gowracdinna waa kasii fiican tahay halkaa waxaa ku eg kitaabu ladcima waxaynu ku xijinaynaa raacinaynaa kitaabu lashriba waxba ma dheera waa wax yar weeye kitaabu lashriba waa kitaabka toddobiyo toban alashriba waa jamcu sharaab wey waa sharaabkii waa wixii la cabaayey wax walba oo la cabana asalkooda waa xalaal baan nidhi ilaa wixii shareecadu xarimtay mooye xadiidka ataasic wa hamaanuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo siddeetan iyo sagaal waxaa yidhi can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma waxa uu yidhi ana cumar bn alkhaaab ana cumara cumar bna khadaab baa waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi calaa mimbari rasuuli illahi sal l slam mimbarka isagoo ka khudbaynaya markuu amiirulmu'miniin ahaa ayaa cumar bna khadaab maalin khudbadiisii waxaa ka mid ahayd xadiidkan waxau yidhi calaa mimbari rasuuli llahi sal l slam ay madiina isagoo ka khudbaynaya ayuu waxau yidhi amaa bacdu markuu istiftaaxii la yimid wuxuu amaa bacdu taa ka bacdi miyaa ayuha annaas dadow fa inahu arrinku waxa uu yahay nazala waxaa soo degay taxriimu alkhamri khamriga xaaraannimadiisii kitaabka ilaah bay kusoo degtay oo inama alkhamru walmaysir walansaab rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu waatuu ilaahay yidhi waynu soo marnay inay xaaraam tahay markii aynu ka hadlaynay qisaasteeda iyo xuduuddeeda taxriimu lkhamri baa soo degay xadiidkaa marka awal baan soo ishaarnay oo markaynu baabulkhamri ka hadlaynay xaddu lkhamri ayaynu ka soo hadalnay wa hiya khamrigiina min khamsatin iyadoo shan laga sameeyo shan waxyaalood baa laga samayn jiray maalintii qur-aanku soo degay waxyaalo kalena waa laga samayn karaa shantaa maxay yihiin min alcinabi a cinabka waxa weeye cinabka in laga sameeyo waa laga samayn jiray waatamri timirtana waa laga samayn jiray waalcasal malabkana waa laga samayn jiray waalxinta xindadu waa burka waa laga samayn jiray waashaciir qamadiga waa laga samayn jiray haddaba shantaaba waa laga samayn jiray wax kalena hadda waa laga sameeyaaye waxa uu yidhi qaacida caamu dhiibay waalkhamru buu yidhi khamri waxaa la yidhaahdaa maa khaamara alcaqla wixii caqliga waxa weeye daboola ha waataynu soo fasirno oo nidhi khamri waxaa la yidhahdaa wixii maskaxda duuriya maanduuriye wax walba oo maanduuriya arrin kaluu ku daray waa masaladaa koowaad buu horta baabkeenna intaasaa khusaysaa laakiin masale kaleoo dhaxalka khus iyo waxa weeye khusaysa iyo ribada iyuu ka hadlay oo khudbadiisa ka mid aha wuxuu yidhi wa halaathun saddex saddex arrimood oo waxa weeye abwaabta diinta ka mid ah saddex wadidtu waxaan jeclaystay anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa cahida mid nagula ballamo si fiican noogula ballama ilaynaa macnaha si fiican noogu caddeeya cahida ilaynaa fiihinna ay macnaha noo waadixiya cahdan waxa weeye ballan inuu nagula ballamo nantahi ileyhi aanu ku joogsanno oo waadix ay noo noqoto saddexdan masale oo uu sheegi doono marka cumar ayay isaga ayaynan u caddaan jirin oo waxa weye saxaabada kale qaar badan baa garanayay laakiin isaga ayaa madmadow baa kaga jiray waadix uma ahayn midi waa dhaxalka oo waa aljaddu waa awowga wey qof baa dhintay aabbihi ma noola ilma wiil uu ilmo uu dhalay oo wiil uu dhalayna dhaxli mayo walaalihiisaa jooga iyo awowgi awowgaa iyo walaalaha kee la hormarinaya mise weye la simayaa ayaa waxa weeye khilaaf ka jiri marka aljaddu waa aabboo kale wey aabbaha unbaa riixi kara qaarna waxay maya culamadu waa la isugu daraya qaarna waxay maya aabbahaa riixi kara dhaxalka ayaynu ku soo marnay oo waxa weeye almawaariis ayaynu ku soo marnay kitaab almiiraas ayaynu kaga soo hadalnay marka halkaas si fiican nooguma caddayn buu yidhi iyo wal kalaala kalaala waxaa la yidhaahdaa qofka aan ilmo uu dhaxlay oo ilmo ilmo uu dhalay oo waaritana uuna jirin ha farcun waaris inuusan jirin oo kalaalada waa soo marnay iyo aabbe iyo hooyo dhaxlaya inaysan jirin waxa dhaxlaya inay yihiin walaalo un walaalo inay dhexlayaan iyo iyo wax ka sarreeya ama ilmo adeer iyo adeero iyo ay dhexlayaan ee aabbihi hooyana dhaxli mayaan ilmo uu dhalayna dhaxli mayaan taasaa kalaalanada la yidhaahdaa waynu soo marnay iyo wa abwaabun abwaab ka mid ah waxa weeye min abwaabi riba abwaabti ribada ka mida waxayna yidhahdeen culummadu waa kuwa la isku khilaafayo ciinada iyo waxyaalaha la mida oo la isku khilaafay marka xadiidkan awalbu inoo soo hormaray inta hore asalkeeda waa inoo soo hormartay kulligii waayo sababtu waxa weeye waa ka soo hadalnay khamri waxa la yidhaahdo laakiin wuxuu inoo caddeeyey waxyaalihii khamriga laga samayn jiray inay shantaaba ka mid ahaayeen iyo ka badanba inay ahaayeen dhaxalkana waa ka soo hadalnay miiraadkana waa ka soo hadalnay wax oo dhan waynu hore baynu ribadana waynu ka soo hadalnay oo kitaabu lbayuuc ayaynu kaga soo hadalnay oo waxa weeye waa inoo soo hormaray xadiidkan waxyaalaha u ka hadlay oo dhan inta marka ina khusaysa innaga waxa weeye in khamriga laga samayn jiray buu inoo caddaynayaa waxyaalo badan oo uuna khamrigu ahayn sida qaarkood ay yidhaahdeen waa innaga awl hore uga soo hadalnay waxay yidhahdeen khamrigu waa cinabka wixii laga sameeyey keliya kalaamkaasi khada weeye xanafiyada ayaa ku khaldamay alxadiidu tiscuun bacda talaata mia saddex boqol iyo sagaashan xadiidka can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga ilaahay su-ila waa la weydiiyey anil can ilbitci bitciga waxaa la yidhaahdaa ee khamri laga samey sharaab laga samayn jiray malabka casalkaa laga sameeya bitci baa la yidhahdaayo waxa weeye waxay ka samayn jireen casalka oo shiikaaba hoos inoogu qabanaya su-ila waa la weydiiyey can ilbitci sharaabkaa la yidhaha bitica oo yaman baa lagu samayn jiraa layidhi faqaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qaacide caamuu dhiibe kullu sharaabin cabitaan walba askara uu sarqaamiyo oo sarqaamiyo qofka fahuwa xaraamu waa xaaraam wey ama bidci ha noqdo ama wax kale ha noqdo kullu sharaabin sharaab walba noocuu doonaba ha noqdee waxa weeye oo qofka sarqaamiya askara waxa weeye fahuwa xaraam xadiid kale waa tua kullu muskir xaraam وkul kul mskiri خmr وkul mskirin xaraam qaala radي الlahu عanه waxau yidhi albitcu nabid اlcasl waa nabidka sharaabka laga sameeyo casalka malabka weeye oo yaman ayaa samayn jiray oo reer yaman baa isticmaali jiray sidaa daraaddeed markaa xanafiyada ayaa hadda waxay yidhahdaan nabidku xaaraam ma aha howay cabaan taasna waxa weeye waa khada ay ku dhaceen oo waxa weeye ma banaana waxa uu yidhi marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa wax walba oo waxa weeye sharaabah oo lagu sarqaamo inuu xaaraam yahay oo aan la ogolayn aynu ka qaadanayn alxadiidu alxaadi watiscuun bacda talaata mia saddex boqol iyo sagaashan iyo kow can cabdillaahi ibni cabbaas radia allahu canhuma qaala waxau yidhi balaga cumar cumar ibn khadaab radia allahu canhu baa waxaa soo gaaray markuu amiirulmu'miniin ahaa anna fulaanan ninkii hebel la odhan jiray baaca inuu iibiyey khamran khamri inuu iibiyey ay isagu kama ganacsan waxay ahaayeen baa la yidhi ahlu kitaab niman ahlu kitaaba ayaa khamri keenay miyaa mise laga helay markaasuu ninkii markaas meeshii amiirka ka ahaa oo saxaabada ka mid ah ayaa kuwo kaloo gaaleec ka iibiyey oo waxa weeye si loogu intifaaco waana arrintaana waa khada oo waxa weeye way la noqotay laakiin khada uu ku dhacay bay ahayd marka lama sheegin hebelka wuxuu yidhi marka khamran khamri buu iibiyey fa qaala cumar waxa uu yidhi radia allahu canhu qaatala allahu fulaanan ilaahay ha la dagaalamo hebel macnaha khalad uu sameeyey ayuu waxa weeye ku habaaraya alam yaclam yuunan ogaanin ana rasuula allahi sal l slam qaala inuu yidhi lacana allahu alyahuuda yahuud ilaahay ha naclado xurimat calayhim ashuxuum waxaa laga xarimay xaydhii iyo baruurtii xoolaha ayaa laga xarimay fajamaluuha markaasay waxa weeye shiileen oo waxa weeye ay dhalaaliyeen fabaacuuha way iibiyeen kabacdina fakaluu damanaha waa xadiidkaanu ku soo marnay kitaab alxaji oo waxa weeye maaragtay ka hadlayey waxa weeye maka oo nebigu sheegay inaan wixii ilaahay xarimo lama ogola xiyal iyo waxa weeye maaragtay in xagga laga laabto lama ogola mar haddii waxa la xarimo waxa weeye isaga iyo beeciisa iyo kulli xaaraam weeye marka masaladan dadka ku dhacay oo waxa weeye hadda maanta ay aad iyo aad dhibaatada uga haysato waa nimanka xanafiyada la yidhaahdo oo waxa weeye bagastaaniyiinta iyo turkida iyo dukaankii bay khamri ku gadayaan wuxuu ku leehay anuu cabi meeye gaaladan ka gadayaa waa khada taasi oo waxa weye waa middaas cumar oo waxa weeye ku canaananayo saxaabigaa ku khaldamay marka lama ogola in arrinta noocaas oo kale la sameeyo maadaama uu nebigu yahuud ba lagu nacraday wixii ilaahay ka xarimay inay iibiyeen wax ilaahay inaga xarimay lama ogola in la iibiyo marka xadiiska waxaanu ka qaadanaynaa taxriimu almucaamalati bilkhamri khamriga in la sii gado iyo waxa weeye inaynan banaanayn oo waxa weeye aan la ogolayn xadiidkan waxaa ku fiicnay baab alkhamri u keeno waxaanu kaloo ka qaadanaynaa waxay yahuud ku mudatay nacladda waxay ahayd xiyalkaa qofkii xiyalkii la yimaadana nacladdii wuu mudanayaa oo khatar buu ku sugan yahay hadduu xiyalkii la yimaado waayo lama ogola diinta islaamka in la xeeladaysto oo waxa weeye qofku uu xeeladaysto lama ogola aad iyo aad in la isaga ilaaliyo arrintaa ayaa loo baahan yahay wallahu aclam wabillahi tawfiiq halkaa ayuu ku egyahay kitaabu اladcima iyo kitaabu alashriba